barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa isniin kow iyo soddonka ah bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyadana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida dhallinyarada ku soo barakacay abaartii dalka ka dhacday oo ay xoolahoodii ka baxeen oo caqabado waaweyn kala kulmaya magaalooyinkii ay galeen maadaama aanay lahayn wax xirfad ama aqoon ah oo ay ku shaqaystaan
andaaba anagu dad oladhaqata ahayn dadna xoolay ay dhammaadeen inaan halkaas soo tooso seexdo oo soo tooso mooyaan camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto waayo sababto ay tadee meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loolihiyo dadkii reer baadiyaa baan nahay halkaasaan isku oganayna wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabtoo nala baraan wixii aanu saan wax la soo bixi lahayn
waxaa kaloo aad maqli doontaan ardayda soomaalida ah ee wax ka baratay jaamacadaha ku yaala dalka kenya oo samaystay urur ay ku midoobeen wax ka tirsanaa guddiga doorashada marka ururka hore u soo jiray laakiin marka aragnay waxaa loo baahday urur midaysan ay ku dhan yihiin dhammaan ardada markaasaa waxaan go'aansanay inaan sameyno doorasho xor oo xalaala ardada soomaalida soomaali nationalitiga ah ee ku nool waddanka ay ka qayb qaadanaya
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaa ku amray maraykanka in ay toddoba boqol iyo shan iyo konton ka dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed isagoo uga jawaabaya cunaqabataynta maraykanku uu saaray ruushka sababo la xidhiira falagelintii ay ku sameeyeen doorashadii madaxweyne ee maraykanka ee sannadkii lasoo dhaafay putin ayaa telefishin laga leeyahay ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi doonto amaba ay qaadi karto tallaabooyin dheeraad ah oo ay uga argudanayso maraykanka balse taasi uu isagu ilaa iyo hadda ka soo horjeedo waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa amarka putin ku qeexday mid laga shallaayo oo aan loo qiildayi karin waxaana ay sheegtay in ay qiimaynayso sidii ay uga jawaab celin lahayd koongareska maraykanka ayaa khamiistii ansixiyey cunaqabataynta cusub ee ruushka la saaray oo qayb ka ahayd xirmo cunaqabatayn ah oo sidoo kale lagu soo rogay dalalka iiraan kuuriyada waqooyi jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ruushku waxa ay ku hanjabtay in ay aargudan doonto si ay uga falceliso cunaqabataynta cusub ee uu maraykanku saaray
qarax iyo rasaas isxigay ayaa maanta oo isniin ah waxa ay ruxeen caasimadda afghanistan ee kabuul saraakiil ayaa ku warantay in qof bom isku soo xiray uu beegsaday safaaradda ciraaq ee ku taala kabuul iyadoo qaraxaasi kadibna rasaas laga maqlay xaafad ku taala bartamaha magaalada sarkaal ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in dadka rayadka ah laga daadguriyay halkaasi koox islaamiga ayaa sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi abaartii muddada dheer jirtay ayaa waxaa saameyn xooggan ay ku helatay qoysas badan oo xoolahoodii ay ka dhammaadeen kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaasi waxa ay tageen magaalooyinka ugu dhadhow balse ma jirto cid si rasma baahidooda wax uga qabatay mana laha xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan sidaa darteed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada laascanood noogu soo diray wariyaha v o a cabdixakiim olol cabdikariim olol
dhalinyaro aada u fara badanoo iyagoo xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamamka kala duwan ee ku yaala degmada laas canood waxaana dhallinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn taasoo noloshooda saameyn ku keentay qaar ka mida dhallinyarada iyagoo xooluhu ay dhaafeen qoysaskooda oo ay sheegay inaysan wax camal ahaynin xirfadana aysan garanaynin dhallinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa ina ay bartaan xirfado kala duwan noloshoodana ay ku maareeyaan dhallinyaradan ayaa wejiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan siday u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku mareeyaan uguna mid noqon lahaayeen bulshada dhallinyarada kaaminka joogtaan adigu dee way badan taha xoolihiina waa ka dhammaadeen dhowr tiri lahaan jiray oo toban neef u hadhay baa jirta mid aynan u hadhin baa jirta haddeer shaqo iyo waxaan kuri wax camala kuma haystaan dee way habeen oo dhan iyo maalin o dhan meelahaas iska wareegaan waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartantoonna ma jirto waxaad ii sheegtay in dhallinyaro fara badan ay kaaminka joogaan waxbaranin horey waxbarashada fursada u helin xoolihii ay dhaafeen bal iga waran hadda nolosha aad ku jirtaan qaabka ay tahay islaamihiina waa hooyadaas iskaga jiraan annaguna dugsina ma haysano meelaan saxana ma haysano dowladadaasaan wareegnaa dee waxay ka shaqeeyaanna ma haystaan waxay bartaanna ma haystaan waxna kuma mashquulaan waxna ma haystaanay ka shaqeeyaan wax allaale waxaanu qabanna ma jirto dee xoolihiina dhammaade wax aanu ka shaqaynaana ma jirto wax kalena ma jirtaa saas saasaanu hoganayna u fadhina usoo wareegaalaysanayna maxaa codsan lahaydeen waxaa idinku daran maadaama aad dhallinyaro tihiin aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin mustaqbala aad rabtaan waxyaabaha ka dhallinyarahaan idinku aad codsan lahaydeen maxaa ka mid ah dee waxbarasho iyo waxaanu macnihii dee aanu lafta ku maaweelino aniga yaasiin cabdi cawil baa laydhahaa dadkani dadkii xoolodhaqatadaha weeye xoolay ka dhammaadeen abaaruhuna saameeyeen xoolihiina hadday ka dhammaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo aygu ku kala maqnaayo xoolahoodu iyo hantidoodu raacan jiray hantidii markay ka dhammaatayna camal la-aan bay isku soo baxeen dhallinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqa ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursada kale oo ay macnaha uga gudbaan ma helin halkaa hogashada waagaa ugu beriya qoraxda ugu dhacda bartaasay camal lama hayaan wax kaloo loo bilaaya ma jirtaan waxbarasho ma haystaan shaqa ay iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan marka xaaladoodu nooca weeye aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana waxaan qabtaayo camalaha ma jirto inaan halkaa soo toosoo seexdo oo soo tooso mooyaan camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto waayo sababto ay tadee meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loo heliyo macnaha magaalooyin kalena mana shaqata dadkii reer baadiyaa baan ahay waana la soo raro qoxontibaati halkan wax laynaku siinaya waxna la siiyo waxna loo keenay midna ma jirin ma garan halkaasaan isku hoganayna markaa xaaladayadu waxaa weeye waa cawashmaanya giig bartaasaanu hoganayna marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna waxa weeye waxqabasho in macnaha wax nala baro waxaanu saanu wax loo soo bixi lahayn andaaba aanu dad horteeda aanu xoolo dhaqato ahayn hadeerna xoolahii ay dhammaadeen wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan dhallinyaradan ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan mar haddii xoolihii ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood cabdikariin olol aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi waxay ku saabsanayd dhallinyaradii abaartu ay xoolahooda ka baabi'isay ee magaalooyinka soo galay oo caqabado xoogan kala kulmaya shaqooyinkii magaalada ay ka qaban lahaayeen maadaama aanay xirfad iyo aqoontoona u lahayn shaqooyinka magaalooyinka ka jira sidaas saliaasi ka bedeleen shirkadda caanka ah ee amazon la yidhaahdo ayaa dhowaan xarun cusub oo dadku ay ka adeegtaan ka furtay gobolka minnesota waxaana shaqooyin ka helay kumanaan qof oo soomaali u badan oo gobolkaasi degan oo horay aanan shaqooyin u haysan shirkadda amazon xarunteeda minnesota ayaa qeyb weyn waxa ay ka qaadatay shaqaalaysiinta soomaalida iyo koboca dhaqaale ee soo gelaya bulshada soomaalida ah ee halkaasi ku dhaqan wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada minneabolis
sanad ka hor waxaa shirkadda ganacsiga amazon oo ka mida shirkadaha caanka ee sida xawliga uu dhaqaalahooda u kobcayo ay goob shaqo oo baaxad weyn ka hirgelisay gobolka minnesota shirkaddu waxay doonaysay inay hesho shaqaale gaaraya shan kun oo qof qayb ballaaran oo ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkanna waxaa haystay shaqo la'aan oo waxay baahi u qabeen helitaanka shaqo kaafisa noloshooda waxaana labadaasi baahiyood ay keeneen in jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota iyo shirkadda amazon ay ka wada shaqeeyaan sidii soomaali badan ay shirkadda shaqo uga heli lahayd maxamuud nuur oo ah madaxa ururka isutagga jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa sharaxaya siday ku suura gashay in xaruntoodu ay noqoto goob ay amazon shaqaalaha ka qaadato markii hore tilmaamkan u tilmaamna waxaa weeye baahida maaragtay ka jirta bulshada oo xagga shaqola'aanta ah ay u baahan yihiin shaqaalo degdeg sida keliyaan ku fulin karno waxaa weeyey inay noo ogolaadaan xafiiskan si toos ah qofkiin loogu qaato oo laga qaado background check imtixaankii uu ku maro drag testkana maaragtay meesha loogu qaado hannaankan shaqogeynta ayaa ilaahi hadda waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya kun iyo shan boqol oo qof oo qaarkood ay muddo shaqola'aan ahaayeen ayna ugu wacnayd iyagoo dhowaan dalkan yimid amaba aan lahayn xirfado ay ku helaan shaqooyin wan wanaagsan waxaana dadkaasi ka mid ah sulaymaan xuseen axmed oo shantii bilood ee lasoo dhaafay u shaqaynayay shirkadda amazon sulaymaan waa nin furfuran oo shaqadiisana ku faraxsan waa ku raaxaysaa shaqada amazon xaqiiqdii shantaa bilood oon jooga ilaa heer inaan kor usii dallaco moogiya marna dib umaanan dhicin amazon kolaba dad fara badan iyo dad fara badan oo soomaaliya hadda way u shaqeeyaan soomaalida degan xaafadda siidar iyo nawaaxigeeda ee ka shaqeeya shirkadda amazon ayaa waxay shaqadooda ku tagaan basas lacag la'aan ah oo ay shirkaddu leedahay baskani waxa uu maalin walba halkan ka baxaa afar jeer isagoo sida shaqaale aad u fara badan kuwaasi oo ka shaqeeya xarunta amazon oo ku taalla magaalada shakabi ee gobolka minnesota waxa ayna magaaladaasi minneabolis u jirtaa masaafo dhan afartan daqiiqadood bulshadii aan la kulmay ee shaqada helayna waxay ku faraxsan yihiin in baskani uu maalin walba shaqadooda geeyo halkaana lagaa qaadayaa waxaa lagu geynayaa meesha kambaniga amazon ilbaabka horteeda ilbaabka hortiisa lagaa suuqaday haddana halkaana lagugu soo celinaya waanu ku faraxsanaya inaan ka shaqeeya amazon xusni maxamed waa orodyahan soomaaliyeed waxa uuna ka mid yahay soomaalida dhowaan gobolkan timid ka hor shirkadda amazon ma aanu haysan wax shaqaa oo joogta ah balse hadda toddobadii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu ka shaqaynayay shirkadda amazon kasoo kown soomaalida ka shaqaysa shirikadda ee ku nool magaalada minneabolis ay basas bilaasha shaqada ku tagaan haddana waxaa intaa u dheer inay dukashada salaadaha aanay wax dhibaato ah ku qabin dhibaato kama jirto xagga salaada si toosa maaragtay wakhtiga salaada ay u tukadaan jimcadaba waa meesha lagu tukadaa waxayna u sameeyeen meel gaar ah oo runtii wuduumeed qalab ay ugu talagaleen qofkii intuu fadhiisto uu ku weysaysto heerka shaqala'aanta ee gobolka minnesota ayaa ah in ka yar boqolkiiba afar halka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka heerkooda shaqala'aantuna uu yahay celcelis ahaan boqolkiiba labaatan oo ah tiro aad u badan marka loo eego bulshooyinka kale hoos u dhigista heerka shaqala'aanta jaaliyadda soomaaliyada ee gobolkan ayaa arrin aanay daweyn karaynin hal shirkad iyo hal urur oo iskaashaday balse waa arrin u baahan in madaxda la doorto ee gobolka iyo hogaamiyaasha jaaliyaddu ay si wada jira isaga kaashadaan maxamuud mascade v o a minnesota
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay haatana ku soo dhowaada heestan halkudhigeedu yahay ka baxay beenbeen kinjaamac ayaa ku luqaynaysa
ilow boqolaal qoraa laba hii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay ulumay biliya labo biliya labo wiilow boqolaal horaa laba hii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay biliya labo biliya labo u lumay biliya labo biliya labo barashada wala nima naga bada haddad bari hore rago runtii ha ahaado balmarte waagii waa ka baryo saakaba lagabaadi lagabaadi saakaba lagabaadi lagabadiye haddad bari hore rago runtii ha ahaado balmarte waagii waa ka baryo saakaba lagabaadi lagabaadi saakaba lagabaadi lagabadiye naftu buu ka carto badow sheekadiisiyo bahabkiisa waan xidhay badow sheekadiisiyo buhuubkiisa waan xidhay
nin iyo beembeen ka baxay bay tiri kiin jaamacyere barashada walaalnimo naga badan daandurey waxaan filayaa in muddooyinkan raggii weerar cajiiba uu ku socdo waxaad moodaa in eh, waxyaabo badan oo la qarqarin jiray bannaanka lasoo dhigayo hay haddana hadda dhinac kale ka fiirso raggii iyo dumarkii ka baxan waa leeyihin haddana waa lagu jiraa ma jecel haddana wax kale kusoo xigo waayahay haatana kenya dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka kenya dhowaan ayay isugu yimaadeen kulan ay ku dooranayeen hoggaan cusub oo madax u noqon doona urur ay intooda badani ku midaysan yihiin wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray
doorashadan oo ay ka qayb qaateen inta badan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalkani kenya aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxaana doorashada hoggaanka ardayda soomaaliyeed ee dalkani kenya oo ay ku tartamayeen ilaa afar musharax ay ardadu ku codeeyeen qaab qorsoodi ah iyagoo adeegsanaya kaararka aqoonsiga ee jaamacadaha ay wax ka bartaan doorashada kadib ayaa hiba maxamuud jaamac oo ka tirsan guddiga doorashada guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee dalkani kenya waxa ay barnaamijka dhallinyarada v o a ee uga warantay qaabkii ay u dhacday iyo sidii loo soo qabanqaabiyey doorashada magacayga waayu maxamuud jaamac waxaa ka tirsanaa guddiga doorashada Een, doorashada si adiga si si xoroo xalaal ay u dhacde markaan aragnay hore maamulka uu soo jiray markaan aragnay maamulka hore u jira- guddiga doorashada ee midooda ardada ee ku nool wadanka kenya marka ururka hore usoo jiray laakiin marka aragnay waxaa loo baahday urur midaysan ay ku dhan yihiin dhammaan ardada markaasa waxaan go-aansanay inaan s- sameyno doorasho xor oo xalaala ee dhammaan ardada ku nool wadanka kenya ay kasoo qayb galaan eena cod ee cod bixiyaan doorashada eh, waxaa ku tartamayay afar musharaxiin waxaa waxaa ku jirta gabar iyo saddex rag ah Een, waxaa ku guuleystay mid ka mid ah ardada waa hadda halkaan nala fadhiyo xuseen gaxnuug alxamdulilah waxay nagu qaadataba waxaan aada horta oga mahad celinayaa safaaradda soomaaliya ee wad- een wadanka kenya oo aada oga garab nooga siisay inay dhacdo doorashadan haddii ayaga ahayn noomay qabsoomi lahayn waqti badanaan gelinay time badan ayagana wayna saacideeyeen alxamdulilah si fiicanay ku dhammaatee maya doorasho waxay ahayd visible eh oo xor ah oo xalaal ah oo qof walba oo codkiisa uu dhiibanaaye oo arday walba uu dhiibanaaye qof walba idada jaamacaddaana lagu codeynaye qof walbao arday oo wadan ku noolaa ka qayb gaada- qaadanaya oo soomaali ah aa codeynaye waa garta marka ma ardayda jaamacadaha ardayda soomaalida ee jaamacadaha dhigata ayaa ka qayb galay mise ardaydan kale ee iyaguna wax barta waa ku jiray ardayda soomaalida soomaali nationalityga ah ee ku nool wadanka aa ka qayb qaadanaya tiro hore aan haysano way jirta oo sax ahayd oo laakiin tiro tirada dhammaan ma haysanin marka hore laakiin dhaato waan haysanay dhaatadaasaan isticmaalnay inaan ku gudbino musharaxiintan sidoo kale ayagana maadaama ay sameynayeen campaign dhammaan ayagaa wargeliya ardayda kale saasay arday arday fara badan xitaa heer waxay gaarta hoolka uu qaadi waayo ardayda qaar ee codbixiyaasha qaar ee banaanka ku cod- codkooda ay ku sameeyaan maadaama uu hoolka ni- deeqi waayo arday aa- aad u fara badana kasoo qayb gashay ardaydii ka qayb qaadanaysa doorashada ayaana guddoomiyaha cusub u doortay xuseen baaruud gaxnuug oo helay codadka ugu badan ee doorashada waxaana qaar ka mid a ardayda iyo musharaxiintii doorashada ay soo dhoweeyeen qaabkii ay u dhacday doorashada magacayga waa faysal xuseen ibraahim waxaan ahay ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha kardhiga dalka kenya qaasatan nairobi doorashadu siday golaasha sheegtay hibo waxay ahayd doorasho xalaal ah oo xor ah oo qarsoodi ah qof walba arday ah oo soomaaliyeed bay u furnayd waxaana lagu codeynaya kaarka aqoonsiga ardaynimo marka maxaa maamulka sababta u dhisanaysa maxay tahay maamulka waxaan u dhisaynaa sababta in ardayda soomaaliyeed ee waddanka kenya ku nool qaasatan nairobi inuu mudeeyo xuquuqdana xuquuqdana maarata ka hadlo qaasatan waxaan rabnaa inaan ardayda sida uu ku sheegi doono gudoomiyaha in loo fiday ardayda maarata aqoonsi diiwaangelin si maarata ay ku helaan basaboorro iyo loo sii maarata fiiso waddanka ay ku joogaan waxbarashada maxaa ka mid a caqab ma jiraan caqabado kale oo ay qabaan ardayda soomaalida baahi aad iyo aad bay u qabaan kow horta fiisada maarata waxbarasho ee waddanka ma heli karaan midda kale waxaa jirto maarata ma lihin diiwaan diiwaan ma lihin ardayda soomaaliyeed oo kooban in diiwaan la sameeyo ardayda isbartaan dibosishin la sameeyo maarata ardaydan maarata lagu barbaari maarata inay noqdaan arday maarata wanaagsan oo xagga maamulka wanaagsan ay noqdaan bismi illaahi raxmaan raxiim magacaaga cabdulqaadir cabdidiimaa la yidhaahdaa anigu guddoomiye ku-xigeenka ardayda soomaaliyeed oo horaan ahaa haddana waxa weeye u tartamay guddoomiyaha u tartamay waxaa iiga guuleystay walaalkay xuseen gaxnug aad iyo aad baan ugu hambaliyeeyey waana ku faraxsanahay inay doorasho saasa intay dhacdo lagu kala guuleysto laba waajiba way lahayd oo doorashadaas waa ka soo baxday ardada soomaaliyeed oo halkan joogta oo jiilka cusub oo soo korahaya oo ayagu laftigooda wax ku bartay ku baranahaya mustaqbalka dambesay dalkooda iyo dadkooda ay u anfici lahaayeenoo doorasho iyo nidaamyada la rabo in loo gudbaa ay wax ugu qabtaan iyo ardada soomaaliyeed oo macnaha codayntooda ahayd waxa ay ku midaysan yihiin ina waxa ay wada leeyihiin inay meesha ka soo baxaan labadaa fishinba way ahayd way ka soo baxday haddana waxa weeye waa lagu guulaystay si fiican oo farxad lahay u dhacday qof kastoo arday soomaaliyeed hadda wuxuu macnaha aaminsan yahay inuu wax uu leeyahay meesha ay yaalaan dibna ay u wada midoobayaan haddaa la guray wixii ay rajadooda ay gaari doonaan insha allah gabagabadii xuseen baaruud gaxnuug guddoomiyaha cusub ee ardayda soomaaliyeed ee dalkani kenya ayaa ka hadlay caqabadaha ay inta badan wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalka kenya marka saasay ahayd waxaana nagala soo qayb galay sihayaha safaaradda soomaaliya ahna madaxa qunsulka safaaradda soomaaliya ee kenya cali maxamed sheekh cali begadi mahad aad micnaha waxaa u badan buu mudan yahay waxaa nagala soo qayb galay maarata aqoon-yahamiin dor ibrahim bursaliid uu ka mid yahay isagana aad baan ugu mahad celinayaa oo maaratay qabanqaabada madashaas aad uga qayb qaatay waxaa nagala soo qayb galay ardada soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan guud ahaan kenya ee jaamacadaha ka dhigtaan oo maaragtay maalinkaas ayagaana muddo ka badan toban saacadood u dulqaateen in doorashadaasu ay si cadaaladana u dhacdo lagana yool gaadho oo ujeedadii iyo vishinkii laga lahaa micnaha waxawa lagaga guulaysto markii qof soomaaliyeed la dhaho caqabadaha uu qabo soomaali bay ula siman yihiin markay haddana arday sii noqdaan micnaha waxaa caqabado gaar ay qabaan oo maaragtay ardaynimo caqabadaha ay qabaan waxaa ka mid a sida walaalka faysal ku sheegay in student visaga waxaa la dhaho ama maaragtay people spaska waddankan maaragtay lagu dhibo ardada khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownaya ciyaaryahan christiaano ronaldo ayaa maanta waxa uu yimid maxkamad ku taalla dalka sbain halkaas uu ku wajahayo eedeymo ku saabsan in uu khiyaamay lacag canshuuro ah dacwad ogayaasha dalka sbain ayaa christiaano ronaldo ah ciyaaryahanka ugu qanisan dunida ku eedeynaya inuu khiyaamiyey lacag dhan afar iyo toban dhibic toddoba milyan oo yuro una dhigantaa toddobiyo toban dhibic saddex milyan oo doolar oo canshuur ah tan iyo sannaddii laba kun iyo toban xidiga kooxda real madrid ayaa beeniyey eedeymahani waxaana uu sheegay inaanu wax khiyaana ah samaynin ciyaaryahan christiaano ronaldo soddon iyo laba jir ah ayaa ah ciyaaryahankii ugu dambeeyey qaar ka mid a xidigaha ka ciyaar horyaalka dalka sbain oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku haystaan inay lacagta canshuurta khiyaameen xidiga dalka argentina iyo kooxda barcelona leonel messi ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyey oo lagu riday xukun koo iyo labaatan bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay dembi la mid a kan christiaano ronaldo lagu haysto si kastaba maxkamadda ayaa waxa ay xukuntay in haddii xiddigani uu bixiyo laba boqol iyo konton iyo laba kun oo yuro uu markaasi ka baaqsan karo in xabsiga uu aado dhinaca kale macallinka kooxda arsenaal arsen vinger ayaa waxa uu diiday warar wararka ku saabsan in kooxdiisa ay wajihi doonto dhibaato sababo la xidhiidha in qaar ka mid a ciyaaryahannadeeda muhiimka ah ay galayaan sannadkii ugu dambeeyey ee qandaraaska ay kula jiraan kooxdaasi waxaana uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid wanaagsan kooxda arsenaal ayaa waxaa xidigaheeda muhiimka ah alexis sanchez iyo mesud ozil ay sannadkan ciyaari doonaan qandaraaskoodii ugu dambeeyey ee kooxda arsenaal waxaana sidoo kale ah dhibaatooyin noocaas oo kale ay ka wajahaysaa ciyaaryahanno ay ka mid yihiin alex oxler jemberlin santi cazorla jack wilsher iyo karen gibsi oo dhammaantood labiyo toban bilood oo keliya ay uga harsan tahay qandaraaska ay kula jiraan kooxda arsenaal si kastaba arsen finger ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ciyaaryahanadaasi ay u ciyaaraan si wanaagsan xitaa haddii ay jirto in sannadkan uu yahay kii ugu dambeeyey ee kooxda waxa uu yidhi haddii aynu ku qiimeynayno qaab ciyaareedka ciyaartooyda inta uu la eg yahay qandaraaska kooxda ay kula jiraan waxaynu markaasi ciyaaryahankasa ka siixi lahayn labaatan sano oo qandaraas ah oo uu ku farxo ugu dambayntiina ah ciyaaryahan filip cotinho ayaa waxa ay xaqiiq tahay inuu ku biiri doono kooxda barcelona xilli ciyaareedkan waxaa sidaasi ku warramaya wargeyska ka soo baxa magaalada barcelona ee sport la yidhaahdo warar ayaa waxa ay sheegeen in kooxda liverpool ay aqbashay damaca ciyaaryahankani ah inuu ku biro kooxda ka dhisan garoonka newcam islamarkaana labada kooxood iminka ay u baahan yihiin in ay ka wada hadlaan lacagta ciyaaryahankaasi looga iibinayo naadiga barcelona kooxda horyaalka dalka sbain ee laliliga ka ciyaartaha ayaa hore waxay kooxda liverpool ugu yabooday lacag milyan oo yuuro ah lacagtaasi oo kooxda liverpool ay soo diiday kooxda barcelona ayaa la filayaa in ay lumiso ciyaaryahan neymar oo la rajaynayo inuu ku biro kooxda b s g ee dalka faransiiska waxaana ay doonaysaa in xiddigan reer brazil ay ku beddesho xiddiga reer brazil ee kooxda liverpool filip cotinho xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh iyo xubintii cayaaraha ayaannu intaasi kaga gudbaynaa dhegeystayaal waxaannu ku sii dhowaaneynaa gebagabadii idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo ah jacfar kuuka iyo ibraahim xasan daandurey maxamed cabdi xasan sandheerena dhinka dhanka farsamada ayuu naga caawiye oo gacan naga siiye waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacadda iyada hees uu ku luqeeyo fanaanka nimcan hilaac madhama adduunyada ayaa lagu magacaabaa intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
madhamo adduunyadu weligeed waxbaa dhiman dhalmarkaad ka qabatana ka qabatana ka kala dhacayo dhacayo dheliya hadiyo jeer hadiyo jeer madhamo adduunyadu weligeed waxbaa kakala dhacayo dhacayo dheliya hadiyo jeer hadiyo jeer nafyahay igu dheeraniga taadi kaysatiyo dhaliil dhaliil dhaliilkaaga ma maqnayni adigu waana dhehan karin nafyahay igu dheeraniga taadi kaysatiyo dhaliil dhaliil dhaliilkaaga ma maqnayne dareemfaa adigu waana dhehan karin